halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o a si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankii sagaaliyo afartanka mitirban herarka efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetkood nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa aruur khamiisa soddonka bisha abriil sannadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
magaalooyinka dadka madoogu ay ku nool yihiin ama dhulka ay ku nool yihiin intooda badan waxa weeye dhul aad iyo aad shaqa la'aanta ugu badan tahay ragoogii intoodii badnaa ee dhallinyarada u badnaa in badan baa xidhan oo jeelalka ku jirta oo in badanna ay u xidhan yihiin dembiye yaryar oo ay galeen oo haddii qof caddaanaan aan lahaayeen aan sidaas loo xidhxidheen
kaasi waxa uu ahaa brofesor axmed ismaaciil samatar oo baraka ah jaamacadda macalister ee gobolka minnesota oo ka hadlaya dhibaatooyinka dadka madowga ah ku haysta dalka maraykanka falanqayn ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aan barnaamijkeenna saaka iyo caalamka idinkugu heyna dhegaystayaal waxaa ka mid ah shir looga hadlayo arrimaha qaxootiga oo nairobi ka dhacay dawooyinka haysan tayadoodu fiicnayn iyo kuwa been abuurka ah oo dhibaato ku haya bulshada caalamka xubintii sicirka iyo suuqa iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
tiro ka badan kun dibadbaxe ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay farasmagaalaha beltimore ee gobolka maryland taliyaha booliiska ee magaaladaasi ayaa dibadbaxyadan ku sheegay mid kuwa aada u nabdoonaa iyadoo dadkii isku soo baxayna ay dalbanayeen in dadka maraykanka loo cadaalad falo dadkii isu soo baxay ayaa socodkooda ka bilaabay xarunta tareenka ee magaalada kuna tegey dhismaha dowladda hoose kadibna dib ugu noqday xaruntii tareenka booliiska ayaa sheegay inay filayeen in dadku ay si buuxda ugu hoggaansamaan bandooga kaas oo habeenkii magaalada lagu soo rogay dibadbaxyo kale ayaa iyaguna ka dhacay magaalooyinka washington boston iyo new york goobahaas oo booliisku u xirxiray dad isku dayayey inay arbushaan isu socodka gaadiidka ee magaalooyinkaasi
qaramada midoobey ayaa sheegtay inay bilowday qaybinta cunno iyo dawooyin la geynayo goobaha u dhow meeshii xudunta u ahayd dhulgariirkii xoogga badnaa ee sabtidii ka dhacay dalka nebaal tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ayaa dhinaca kale weli sii kordhaysa dadaalka hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa culayska lagu saarayaa deegaanka gorkha iyadoo saraakiisha dalka nebaalna ay ballan qaadeen arbacadii shalay in jawaabta ay dowladdu ka bixinayso arrintan ay sii wanaajinayso gaar ahaan kaalmada la siinayo dadka u baahan cunnada biyaha iyo hoyga ra-iisul wasaaraha jaban shinso abe ayaa arbacadii shalay sharxay in sida uu hadalka u dhigay uu dembi dhaaf ka dalbanayo kaalintuu dalkiisu ku lahaa dagaalkii labaad ee adduunka ra-iisul wasaare abe ayaa sheegay in haddii dalkiisu aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal ra-iisul wasaare abe ayaa sheegay in hadda uu dalkiisu noqday dalka nabadda caalamka kaalin ka qaata iyadoo shiinuhuna noqonayo awood cusub oo qaaradda eshiya kusoo korortay ra-iisul wasaare abe ayaa ku adkaystay in tookiya ayna iloobin dhibaatada dadka reer asiya ka soo gaadhay habdhaqankii dagaal ee dalkiisu uu galay dagaalkii labaad ee dunida subaxnimadii talaadada ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama oo qalka cad kusoo dhoweeyey ra-iisul wasaare abe iyadoo xaflado loo dhigay master obama ayaa sheegay in master abe uu kaalin hogaamineed ka qaatay gobolka asia pacific
halkaaad warkaasi ka dhegeysaneysaan waa idaacadda v o a toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan ayaan meel kastoo aad naga maqlaysaan dhegeystayaal hawada idinka leenaha mar kale in ka badan kun qof ayaa socod ashtaka ah kusoo maray wadooyinka magaalada baltimore gobolka maryland duleedka washington xalay fiidkii saacadda cirifka bari ee maraykanka taliyaha booliska magaalada baltimore anthony bats ayaa ugu yeeray mudaharaadkaasi mid si xasiloon ku dhacay oo nabadgelyo ah iyagoo dadku ay dalbanayeen in si cadaalad ah loola macaamilo mujtamaca madow ee maraykanka dibadbaxyo kale ayaa iyana ka dhacay magaaladan washington iyo new york halkaasoo boolisku ay dadku xirxireen rabshadahan ayaa dilaacay isniintii lasoo dhaafay kadib markii la aasay meydka frederick grey oo shan iyo labaatan jir ahaa oo ka soo jeeday mujtamaca madowda maraykanka oo u dhintay dhaawac xangulaha lafdhabarta ka soo gaaray xilli uu ku jiray xabsi ay boolisku ku hayeen lix askari oo xarigaasi ku lug lahaa ayaa baaris ay ku socotaa haddaba maxaa soo celinaya oo soo celceliya rabshadahan la xiriira booliska iyo sida ay ula macaamilaan dadka madow su-aashaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay brofesor axmed ismaaciil samatar oo baraka ah jaamacadda maclaster ee gobolka minnesota dalkan maraykanka iyo heykel kenadiid oo ka tirsan xafiiska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxaana ku horeynaya jawaabta brofesor samater
aniga siday ila eg tahay laba amuurood baa wada socda oo isku soo shubmaya had iyo jeer mid waxa weeye tu taariikhya oo gundheer oo ah dadka madow ee dee addoonnimada halkan lagu keenay muddo iminka dhowr boqol oo sannadood laga joogo dowladda iyo ciidamada ka socda ama military ha noqoto amba ciidamada baleyska ha noqotay had iyo jeer dee waxay u ahaayeen dad cadowa oo aan tirsanayn oo laga raadinayo dee in muruqooga lagu shaqaysto laakiin wax kale aan loo ogolayn marka had iyo jeer cadaawad xun baa ka dhexaysay dadka madowga ah iyo dowladda iyo gacmaheega amba dowladda dhexe ha noqoto amba dowladda magaalada ha noqotay taasi waata soo gabowday ee weli aan dhammaan waxaa usoo raacda tu cusub oo dee waktigan xaadirka ee cusub ah oo ah magaalooyinka dadka madoogu ay ku nool yihiin amba dhulka ay ku nool yihiin intooda badan waxa weeye dhul aada iyo aada shaqa la-aantu ugu badan tahay ragoogii intoodii badnaa ee dhalinyarada u badnaa wixii lix iyo toban sagaal iyo toban ilaa afartan gaadhay badan in badan baa xidhan oo jeelalka ku jirta oo in badanna ay u xidhan yihiin dembiye yaryar oo ay galeen oo hadday qof caddaana la ahaan lahaayeen aan sidaa loo loo xidhxidheen marka waxaa iskugu biiray bisaarad fara badan oo dhulka ay ku nool yihiin fooluxmadooda waadiyaabi shaqa la-aantaa ku badan aqoon daradaa ku badan qoyskiibaa burburay marka nolol aada iyo aada u adag iyo taariikhdaa hore ee soo gabowday ee cadaawadda ah ee dadka madow si gooniya loo eegayo ciidamadu ay u eegayaan baleyska ugu soo horeeyaan aniga waxay ila eg tahay labadaas ayaa isku biiray marka madaxweynaha la doortay ee ninka madow ee obama lafahantiisu taa wuu fahamsan yahay laakiin de wuxuu ka qaban karo ayaad mooda inay aada u yartahay waa gartay haykel baan siinaya haykel madaxweynaha markuu arrintan ka hadlayay wuxuu yidhi ma aha booliska oo keliya arrintan wax kama qaban karaan iyo ciidamo ammaan oo la geeyo magaalooyinka hadba ay rabsho ka dilaacdo waxaa loo baahan yahay in gunta dhibaatada dadkan haysata la xaliyo guntaasi maxay tahay kula taha wallahi horta profesor samater si fiican buu uga hadlay taariikhda iyo gunta dhibaatadan haysata dadka madowga maraykanka ah madaxweyne obamana wakti badan buu arrintan ka hadlayay laakiin ilaa hadda lama garan sidii wax looga xalin lahaa sababto waa dhibaato aada usoo noqnoqonaysa oo dhowr jeer hadda dhowr magaalo ayay dhibaatadan ka dhacday ilaa haddana wax xal oo laga gaaray maaha sababtoo mar walbaoo dhalinyarada madowga la dilo askartii disha way iska dhaqaaqdaan wax maxkamad iyo xabsi iyo maxaa lahay dambiyo lagu soo ogo waaweyn ma jiraan marka umalayn maayo dee inay sheekadan sidan ay ku dhamaanayso way iska soo noqonoqonaysaa sababtoo wax waktiyo badan dhacayo wax hadda bilowday ma aha hadda arrintan waxaa runtii banaanka usoo dhigay waa social mediaha iyo sawiradan laga qaaday iyo videoyaashan hore ugu jiri jirin oo dadkii indhahooda soo saaray iyo arrintii dhowr jeer soo laalaabatay laakiin dhibaatadan waa wax wakti badan socday oo u baahan in systematically loo bedelo booliiska iyo sida ay u ugaarsadaan dhalinyarada madowga ah oo ay u target garaysaan waa gartay rofesor sumater baan siinaya rofesore habka hanaanka cadaaladda waddanka markaad eegto iyo sida loola dhaqmo dadka madowga iyo caddaanka ma waxa ku jira wax loo yaqaano cilado ama loop holis la yidhaahdo oo afka qalaad lagu yidhahdo miyaa ku jira mise waa wa waa hanaan cadaaladeed oo sida dastuurka maraykanka ku xusan loo siman yahay cunsuriyadda dhiigga kaga jirta waddankan maraykanka ee abuurka maraykanka ciideeda ka mid ahaa cunsuriyadda oo dadka madow ee maxaanku rahay la adoonsado kamay dhammaan cunsuriyaddaas waddankan maraykanka oo maalintii madaxweynaha la doortay in badan oo dad badan oo caddaanihii ay oo dhallinyaradihii ay codka siiyeen haddana dad madow caddaan oo fara badan ayaa ilaa maanta u haysta inaanu ninkaasu ahayn qof xalaala oo u haysta inuu afrika ku dhashay uu nin ajnebiya yahay oo aan u ogolayn dee qows madooni white houseka intay fadhiistaan inay waddanka madax ka noqdaan cunsuriyadaasu may dhammaan president obamana dhibaata haysato waxa weeye haddii au arrintan si xooga u soo galo oo au gacanta ku qabto waxaa la odhan doonaa madowgu u heelinayaa oo maaha nin maraykane waa nin madow unbaa la odhan doonaa laakiin haddana dhanka kalena sidaa walaalkay u sheegay waxa weeyi dee waxana way soo soo way soo noqnoqonaysaa meel looga baxsan karayaana ma jirto marka isaga laba labahantiisiibaa dabin galay oo si uga baxay ilaa imika fikradeedii aan keenin laakiin dadka intiisa badani waxay leeyihiin waa inuu ku bilaabaa inuu tago magaalooyinka waxani ka dhaceen oo jidadka waxan ay ka dhaceen ee dadku ay joogaan ou dhex maro uu soo arko uu la soo hadlo ilaa maanta muu tegin meelna muu tegin marka dad badan oo madow ayaad moodaa inay saluugsan yihiin geesinimada obama markay timaado arrintan ku saabsan cadaaladda iyo midadka todkoorka iyo dadka madow dhibaatooyinka haysta wa waa gartay haykel baan siinaya haykel wiilkii dhallinyarada hashe labaatanka jirka ahaa ee lagu dilay baltimore warbixinteedii baa lawa- lagu wadaa inay soo baxdo jimcaho la sugayaa marka warbixintaa ay soo baxdo maxaa la filan karaa oo eh, rabshadaha hadda weli way sii socdaan oo dibadbaxyadu eh, washington bay kusoo fideen oo hadda eh, ka dhacayeen eh, magaalada new york bay ka dhaceen eh, baltimore bay ka socdaan marka maxay kula tahay eh, in eh, warbixintaa jimcaha soo baxaysa ay xambaarsanaan doonto wallahi warbixinta soo baxaysa inay ka duwanaanayso umalayn maayo kuwii kale kasoo baxay magaalooyinka kale ee dhalinyarada madowga lagu dilay sidii fargisoon oo kale mar walba eedda waxaa la saaraya inuu wiilkan gardarada lahaa kerigii iyo kuwii askartii kale ee dilay ee dhaawacan wax kan u geystayna inay iska dhaqaaqi doonaan iyagoon wax dembi aan dusha loo saarin banaanbaxyada way soconayaan sidii kuwii kale waxba isma bedelayaan dhowr meel baa la gubayaa dhowr dhalinyara la xirayaa way iska dhammaanayaan kulley waktigooda iska qaadanayaan laakiin haddana magaalo kale ka bilaabanaysaa marka arrintan siduu professor samater hadaa u sheegayba waa arrin aad u gundheer oo ku salaysan waxbarasho la-aanta iyo shaqo la-aanta dhalinyarada madowga ah iyo mustaqbal la-aanta waddankan wakti badan bay joogeen dad badan oo caddaan oo waddankan sheeganaya inay maraykanka dhabta yihiin ay kaga soo horreeyeen oo runtii kaga xaq leeyihiin marka iyagiina xaqoodii baa la gabsiiyey xabsiyadaasa lagu guraa marka waa waxaan slaverygii hore aan waxba saasi ka duwanayn oo la sharciyey un marka arrintaas wax laga qaban runtii waxyaabaha kan way soo laalaabanayaan way kacayaan sabtoo dadka madooga nasiib xumu waa dad aad waddankan aad ugu yar waa minority oo saddex iyo toban boqolkii baan ka badnayn marka wax weynay runtii ay isbedeloy iyaga samayn karaan kacdoon ay sameeyaan runtii ma jiray ilaa dadkan dawladda xagga sare haya ay go-aan gaaraan iyo dadkan sidan nagama qabatee waa in xaqooda la siiya sidii waagii lixdameeyadii loo siiyey xaqoodii iyo inay doorashadii waxaa geli karaan oo waddankan ay xaq ku leeyihiin Ha, in yar aan ku oo daro- barbaarinaya dhacda mooye Ha.
umalay maayo iyagii inay kacdoonkan iyo qayladan iyo dagaalkan wax u keeni wa- karayaan wa- waa gartay eh, In professor yar- samater in baan yar- siinaya in adaa yaraan adaa u ku dara- dambaysa ku ha, darso in yaraan ku darataa walaalkii waan ku raacsanahay sidaa u dhigay Een, waxaan ku darayaa waxa weeye mar haddii dadka madoob taariikhdoodii ay sidan tahay dhulkana ay dhowr boqol oo sannadood deganaayeen oo sidaa walaalkee ugu sheegay dadka hindida ama ogeeyintooda badan ee kale ay uga soo horreeyeen haddana sidaa weli eh, loo maxaan ku dhahaye hoos loo dhigayo oo aan dantooda eh, dowladda iyo ummaddu aanay si buuxda uga shaqaynayn waxa waajib ku ah dadka madowga oo dee maantaba anigu aan ka mid ahay dee dadkan madowga ee waddanka degan africa ka yimid baan ka mid ahay Eh, waxa weeye dee qof walba iyo qoys walba halka uu joogo inuu ka soo dadaalo oo uu arko sida qure lagaga sabato baxaya waxa weeye la iskaga celinayaa cadaalad darrada iyo midabta koorka eh, iyo xaqdarrada meesha taala in qoys walba iyo qof walba halkiisa uu ka soo dadaalo oo uu ka soo dhaqaaqo oo dee buuraha la fanto maxaan ku rahay xagga aqoonta khaasatan eh, weeye
kaasi waxa uu ahaa brofesor axmed ismaaciil samater oo bara ka ah jaamacadda macalister ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana ka horreeyey heykel keenadid oo ka tirsan xafiiska afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka waxay ka hadlayeen banaanbaxida dadka madowga ay ka wadaan meelo ka mida dalkan maraykanka halkaad nagala socotaana waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaana waa v o a washington hay-adaha qaxootiga ee dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa shalay ku kulmay magaalada nairobi ee dalkaasi shirka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya gargaarka iyo ilaalinta xuquuqda qaxootiga haddaba waxaan khadka telefoonka nairobi ku waraystay axmed daahir cabdikariim nuur oo ah guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliya waxaanan ugu horreyn weydiiyey waxa uu shirkaasi ku saabsanaa
walaal shirkani wuxuu ahaa eh, sidaa la socotidba heshiiskii eh, saddex geesoodka ahaa oo sanad iyo bar ka hor la saxeexay fulintiisii eh, marna si fiican uma taabagelin waxayna u xayirnayd arrin guddi heer qaran ah oo runtii tallaabo fiican oo uu qaaday wasiirka arrimaha dibadda eh, cabdisalaan hadle oo asbuucii lasoo dhaafay uu launchingkii ama ku dhawaaqidii guddiga uu la gaaray eh, aamina wasiirka arrimaha dibadda Eh, marka arrintii siyaasadeed ee labada eh, guddi ee heer wasiiro ahaa markay dhammaatay hal sanana arrintaas si un u jiitamaysay waxaa soo baxday in soomaalidan mar le saddex bilo- saddex bilood baa loo qabta ha baxaan ha joogaan in ay hab nidaamsan oo si sharci ah ee lagu heshiiyey ee qofkii rabo ee lagu gacan siinayo uu ku noqdo taasna waxay ku xiran tahay sida heshiisku qorayey diyadii ka dhalanayay ee shaqadaas qabanayay in la yeesho marka dowladda soomaaliyeed ayadoo xaqiijinaysa sida ay uga go-an tahay in qaabka lagu soo noqonayo dadka soomaaliyeed uu sidaas nidaamsan u noqdo mid layska wada riixo layska caariya aysan noqon ayuu noto verbal official wasiirka arrimaha dibadda noo amray oo aan kusoo aadnay halkan nairobi shalay maanta ayaan shirkaas kenya dowladda kenya iyo iyo annaga dowladdana iyo u n h c r heerkeedii technical committee ku ku galnay ujeedadaas ku saabsanaa shirku waan gartay marka kenya hadalladeedii hadalkii ku hadlay wasiirka aade madaxweyne ku-xigeenka dalku waa william ruto micnaheedu markaad shirkan iyo arrimahan isku soo qaadeen miyay ka noqotay kenya tallaabada hore sida anigaan ku sheegayo waxay tahay in heshiiskaas ay kenya heer laba wasiir arrimadeede dibadeed ay go-aansadeen haddana commishinerkooda qaxootiga iyo commishinerka dhinaca soomaalida oo aniga ah iyo u n h r labadeeda dhinac habkii nidaamsanaa ee dadkaas lagu bixin lahaa lagu looga wada hadlay marka shuruuc caalamina waa xakameynaysaa heshiiskaasna wuu xakameynaya dadkuna xaqiiqan hadiiba ay helaan tasiilaadka ay u baahnaayeen ilaa iyo hadda waxaa la xaqiijiyey saddex bilood soo dhaafay ilaa laba kun iyo afartan in lagu gacan siiyo weliba numberku wa waa inta u n h r korinaysa ilaa labiiyo toban buu kor u dhaafaa hay-adaha kale inta ay ay ay diiwaan geliyeen tiradii dadaab ku noolayd because cabsiyadaas iyo xaaladaha iska jira laftigeeda konton kun baa isdhintay muddadii hadda afarta bilood shanta bilooda lasoo dhaaftay dadkaasi way baxeen meelay aadeenba badankooda laakiin waxaa la filayaa inay soomaaliya u noqdeen marka waxaan waxaan qiyaasayaa inaysan kenya sida aan delegationkooda hadda iyo heshiiska u wada wadno inay tahay habka ugu wanaagsan ee lagu wada shaqeyn karaa iyadana taas nagula shaqeynayso waan gartay intii aad joogtay kenya amaba dabcan waad helaysaa macluumaad ku saabsan qaxootiga soomaalida iyo niyaddooda ku aadan inay noqdaan iyo inay joogaan maxaad ogaateen arrintaasi walaal wax qarsoodey maaha qaxootigu ayagaa hadla mar walba wufuud bay meelaha ay xiiseynayaan inay ku noqdaan oo weliba dhinacaas kismaayo ugu badan tahay ay ay u tagaan dgooftiye u dirsadaan dadku noloshooda inay weligood qaxooti u ahaadaan dani iguma jirto laakiin xaaladda ay la carareen inay meeshii ka baxdo oo nabadgelyo xumo iyo in tasiilaad wax loogu qabanayo dadka oo adeeg dadku waxay la walwalayaan ilmihii iskuolka u dhiganayay meelayaan iskuol wax ugu dhibka badan waa sidaas ama isbitaal iyo waxaas mar meelahaasna dad soomaaliya haddaba way joogaan sidii loo samayn lahaa in la sameeyana waa in qorshahan guddiyadu sameeyaan hadda waxaa lagu heshiiyey muddo asbuuc gudahooda in lasoo bandhigo qorshihii lagu shaqeyn lahaa laba asbuuc gudahoodna iyadoo baaris iyo waxa macluumaad lahayo la koobayo haddii loo baahdana meelaha la tegayo in labada asbuuc gudahooda qorshihii wax lagu fulin lahaa qorshaha ka horeeya wax fulinta hay-adaha qaarka weliga un h r maahan n r c waa nagala soo qeyb gashay maanta shirka norwegian city council waxay cadaynayaan haba jirto caalamka dhibaatooyin badan oo soo korday oo dhinaca yemen iyo syria ah oo ay si yaraanayso taxadarkii qaxootiyadeena la siinayo laakiin weli dhaqaala waa suurtagal mid la hayo iyo mid la sameeyo dowladda aada uga codsadeen in dhinaca nabadgelyadasiiba aada wax loogu qabtay dadaal badan baan loogu jiraa wada ogtaha arrintaas
kaasi waxa uu ahaa axmed daahir cabdikariim nuur oo guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka soomaaliya khadka telefoonka ee nairobi ayuu ugu warrameeyey habeenkii xalay ahaa
weli waxaad naga maqlaysaan v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington dawooyinka aysan tayadoodu fiicnayn oo ay ku jiraan kuwa la been abuuray iyo kuwa qiyaasta qaadashadooda aanay saxda ahayn ayaa khatar ku haya caafimaadka bulshada sida laga soo xigtay qoraallo cilmi baarayaal oo lagu daabacay wargeyska american journal wariyaha v o eda uga soo warrama arrimaha caafimaadka arts jimes ayaa warbixintan inoo soo diray ibraahim xasan daandurey ayaa soo jeedinaya waxaa loogu yeero daawooyinka la been abuuray oo ay ku jiraan kuwa dhacay qaar soo saaristooda warshadeeda ay ciladaysan tahay oo aan wanaagsanayn iyo keenanayaasha bugta ah oo loo soo ekeysiyey kuwa dhabta ah gorvi kanagar waa khabiir xagga caafimaadka bulshada wuxuuna ka tirsan yahay ururka daawada ee u s b ee maraykanka We know that this is an epidemic occurring over a very wide area, crossing international boundaries, and now affecting an extremely large number of people.
waxaan ognahay inay tahay aafo cuduro meel aada u ballaaran gaartay kana gudbaya xuduudaha caalamiga ah wuxuuna hadda si xoog leh u saameynayaa tiro badan oo dad ah warbixintu waxay ururisay toddoba iyo toban waraaqood oo cilmi baariseed oo muujinaya dhibaatada baaritaano muddo toban sannadooda lagu sameeyey daawooyinkaasi ayaa waxaa lagu ogaaday in kow iyo toban boqolkiiba daawooyinka yaalla afrika iyo afar boqolkiiba kuwa eshiya ay yihiin kuwo la been abuuray ama waxtarkooda uu liito daawooyinka la been abuuray ayaa marmarka qaar noqon karaya kuwo ay adag tahay in la kala ogaado iyaga iyo daawooyinka dhabta laakiin haddii ay jirto dhibaato dhinaca daawada ah laga yaabe in tayadeeda waxyaabaha ay ka samaysan tahay ay yar tahay ama ay aada ugu badan tahay batricia tabanero ee jaamacadda oxford ayaa waxa ay ku baratay laos tayada daawada ka hortagga duumada batricia iyo saaxiibadeed ayaan ogaan wax been abuura oo daawo ah laakiin waxay ogaadeen daawooyin badan in tayadoodu ay hoosayso Patients are still exposed to poorly manufactured drugs or ineffective drugs such as chloroquine because 25% of the samples they either contain lower quantities of active ingredients or higher quantities.
dadka bukaanka ah ayaa waxaa weli haysata dhibaatooyinka daawooyinka aanay tayadoodu fiicnayn sida kalorokuweyn sababtuna waxay tahay in shan iyo labaatan ka mid a qaybaha ay ka samaysan tahay dawadaasi ayaa ku badan amaba ka yar taasi waa dhibaato u gaara daawooyinka malaria waayo haddii bukaanka laga siiyo daawada wax yar waxay inta badan keenaysaa in darisku nooluha duumadu uu u adkaysto daawada oo aanay waxba ka jirin culimo badan ayaa sheegay in loo baahan yahay siyaabo fiican in loogu tijaabiyo awoodda daawada amiir atran oo jaamacadda ottawa ka tirsan ayaa sheegay in ay tahay laga maarmaan qaab fiican oo sharciya oo tilmaamaya sida dunidu ay ula tacaalayso dhibaatooyinkani oo ka tallaabaya suudimaha caalamiga There's been an international treaty against counterfeit money since 1929. If we're serious about solving this problem with medicine, we need to get to where we were in 1929 with money.
waxaa jira heshiis caalami ah oo laga gaaray lacagaha been abuurka ah sannadkii kii oo dhaqangal ah tan iyo markaasi haddaba haddii ay dhab naga tahay inaannu xallino dhibaatadan xagga daawada ah waxaan u baahannahay inaannu sidaasi oo kale wax uga qabanno
warbixintii wariyaha v o eda uga soo warrama dhinaca caafimaadka a jimes uu noo soo diray ibraahim xasan daandurey ayaa soo jeedinayay
subax wanaagsan markale dhegeystayaal haatan waxaad kusoo dhawataan xubintii sarrifkii suuqyada waxaa magaalada baas aan idhahdee boosaaso inaga soo dirtay waryaheenna faaduma yaasiin jaamac
subax wanaagsan dhegaystayaal qiimaha sarifka doolarka maraykanka ayaa suuqa magaalada boosaaso waxaa boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa laba milyan hal boqol iyo siddeetan kun oo shilinka soomaaliga ah iyadoo gacanta dambena lagu kala iibsanayo laba milyan laba boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee ay dadku inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxa uu suuqa magaalada boosaaso ka marayaa labaatan iyo shan doolar bariiska ayaa loorkiisii waxa uu marayaa labaatan iyo afar doolar burka waxaa lagu kala iibsanayaa loorkiisii labaatan iyo saddex doolar kartoonka baastafiinada waxa uu marayaa sideed doolar kartoonka caanaha amista ayaa waxaa lagu kala iibsanayaa toddobaatan iyo saddex doolar halka gasaceedina uu ka marayo toban iyo laba doolar kalluunka nooca yaryar ayaa kartoonkiisii waxa uu marayaa soddon iyo laba doolar oomada wardo ayaa kartoonkeedii waxaa la kala siisanayaa toban iyo laba doolar sharaabka tuwisti maango saytuun iyo mushakal ayaa waxaa la kala siisanayaa kartoonkoodii toddoba doolar iyo bar dhinaca shidaalka ayaa fuusada naaftada ahi waxa ay suuqa magaalada boosaaso ka maraysaa boqol soddon iyo shan doolar halka fuusada batroolka ahna ay ka marayso boqol afartan iyo toddoba doolar barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa faadmo yaasiin jaamac v o a boosaaso
aad bay umahadsantahay waryaheena faadimo yaasiin oo warbixintaasi nooga soo dirtay sarifka ku saabsaneyd magaalada boosaaso maxamed bal waqtiga inoo haray inta aanan muusiga u gudbin bal qodob iyo laba wararka yaga kuwa igu dorkorona mahadsanid colaad tiro ka badan kun dibadbaxe ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay faras magaalaha baltimore ee gobolka maryland ee dalka maraykanka taliyaha booliiska magaaladaasi ay dibadbaxyadan ku sheegay kuwa aada u nabdoonaa iyadoo dadkii isku soo baxayna ay dalbanayeen in dadka maraykanka loo cadaalad falo dadkii isku soo baxay ayaa socodkooda ka bilaabay xarunta tareenka ee magaalada waxay ku tageen dhismaha dowladda hoose kadibna waxay dib ugu noqdeen isla xaruntii tareenka booliiska ayaa sheegay inay filayeen in dadku ay si buuxda ugu hoggaansamaan bandowga oo magaaladaasi habeenkii lagu soo rogay dibadbaxyo kale ayaa iyaguna lagu qabtay magaalooyinka washington boston iyo new york goobahaas oo booliisku uu xidhxidhay dad isku dahiyey inay arbushaan isu socodka gaadiidka ee magaalooyinkaasi aad baad umahadsan tahay maxamed haatanna dhinacii heesaha aan ku yaranasanno maxamed yuusuf codkiisii baxsanaa iyo heestii
waxa loo hawaayo waana hageeniba waxa loo hawaayo wahehe wayna gala warehejeene wahehe wayna gala warehejeene wadiihino qotaan kuwe heshadaaye wadiihino qotaan kuwe heshadaye kuwa hayaye kuwu mawaasheene kuwa hayaye kuwu mawaasheene wiirsiga ragga iyo
heestaasi fanaanka maxamed yuusuf waxaa dhegaystayaal u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii la idhahdo maanta afarta galabnimo aynu kulmi doonno mar kale waa anigoo maxamed cabdi maxamed colaad iyo dhammaan saaxiibada v o a idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
iga la sii weyne waxaan qabo iga la sii weyne
This program has come to you from the Voice of America, Washington.